halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha maajna ay tahay koob iyo labaatan sanadka laba kun laba iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washington d c oo idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa lixda iyo barka aroornimo barnaamijka dhallinyarada ee maantana waxaa idinla socodsiinaysa caashe ibraahim aadan qodobada aan idinku hayno ee aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid a kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka oo saamayn ku yeeshay dadka soomaaliyeed ee gudaha soomaaliya ku dhaqan amiga dheer deganaa baanu nahay saaka waa arkaysaa ilmayagu maaanu soo adeegan saasaan u taagannahay laamigii baabuurta saasay nagu dhaafta wiilashu waxay dheheen bootitiri annaguna ma awood karro lugayn weyne haddaanu haddeer sii lugayno hadha wax soo qaadan kari weyne
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay madaxweynaha somalilan oo arrimo dhowra ka hadlay heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan idiin akhriyo ukrain ayaa diiday amar ka soo baxay dalka ruushka oo ah in ay isdhiibaan magaalada go'doonsan ee mariapol isniintan maanta ah iyadoo ciidamada ruushka ay duqaymo dheeraadah ka fulinayeen caasimada ukrain ee kiyif ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain irina vereshkag ayaa waxay diiday dalabka ruushka waxaana ay sheegtay in ruushka uu looga baahan yahay inuu furo wadooyinka bani'aadminimo si ay dadka uga baxaan magaalada mariupol ma jirto wax hadala oo ku saabsan in la isdhiibo oo la dhigo hubka horey ayaan arrintan ugu wargelinay dhinaca ruushka ayay vereshega u sheegtay warbaahinta dalka ukrain ee baravada sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee ruushka ee r i a wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxa ay siisay militariga dalka ukrain maalin kama dambaysa waa berigii isniintan waxaana ay u tix raacday diidmada ah inay isdhiibaan in ay la safteen burcad sida hadalka loo dhigay xuutiyiinta dalka yemenna waxa ay shalay oo axad ahayd soo bandhigeen mid ka mid ah duqaymihii ugu xoogganaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada ee ay ku garaaceen xarumaha tamarta ee muhiimka ah ee dalka sacuudiga iyada oo hal goob oo uu dab ka kacay halka mid kalena uu si kumeel gaara u jaray wax soo saarkii saliidda gantaalaha ayaa calaamad u ah kor u kaca weerarada fallaagada ee ka dhanka ah boqortooyada iyada oo dagaalka yemen uu socdo sanadkii sideedaad islamarkaana u istaagay wadahadaladii nabadda weeraradaasi ma aysan geysan khasaare nafeed sida ay sheegeen isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ee dagaalka ka wada dalka yemen balse waxa ay sheegeen goobo ay leeyihiin mid ka mid ah shariikadaha tamarta ee ugu muhiimsan caalamka waxaana ay waxyeelo ay gaarsiiyeen gaadiid rayida iyo guryo isbahaysiga ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay burburiyeen doon aan naaquude la socon oo laga hagayay meel fog oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo xuutiyiintu ay soo rideen ama ay ka soo direen dhulka mashquulka badan ee koonfurta badda cas mar kale ayaan hawada idinka leenahay duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan soomaaliya ayaa meelo badan oo ka mid ah waxaa kor u kacay shidaalka taas oo saamayn ku yeelatay gaadiidleyda isaga kala goosha gobollada iyo deegaanada soomaaliya qaar ka mid a dhallinyarada gaadiidleyda ah ee ka howlgala magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa arrintani waxa ay uga warbixiyeen wariyaha v o e da ee magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf iyadoo guud ahaan deegaanada puntland ay ka jirto sar u kac ku yimi maciishada iyo shidaalka ayaa magaalada boosaaso waxaa si weyn looga dareemayaa kor u kaca taasoo sababtay in dibadbax iyo shaqo joojin yar ay sameeyaan qaar ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta gaadiidka dadweynaha ay u kala raacaan xaafadaha iyo suuqyada waxaana taasi beddelkeeda ay gaadiidleydan ay lacaga ku kordhiyeen dadweynaha si ay ugu dabaraan qiimaha shidaalka oo sarokacu ku yimi qaar ka mid a shacabka magaalada boosaaso ayay saameyn ku yeelatay qiimaha la kordhiyey iyagoona walaac ka muujiyey sida ay sheegayso faadumo maxamed maxamuud oo ka mid ah gabdhaha ku xidhan gaadiidka isaga kala goosha xaafadaha iyo weliba suuqyada amiga dheer deganaa baanu nahay saaka waa arkaysaa mayagu maaanu soo adeegan saasaan u taaganahay laamigii baabuurta saasay nagu dhaafta wiilashu waxay dheheen booti tirii annaguna ma awood karno lugayn weynay haddaanu haddeer sii lugayn hadha wax soo qaadan kari weynay xaaladdii way isku cakisan tahay saaka dhagxayaanu isu sidannaa buuraanu isu sidannaa buuro jadkaanuba jaraynaa maanta annagu jadkaanu jaraynaa waa waxa weeye waa rafaadsanna awal baanu dhibanayn awal baanu dhibanayn oo waxa weeye xaaladii xaalad ahayd xaalada ogyahaanu qablay xaaladii saaka saasaa tarataraha ka dambaysa tii hore ka soo soka madhay dhinaca kale dhallinyarada kaxeeya gaadiidka basaska iyo weliba kuwa kale ay dadweynuhu raacaan ayaa ka warramaya sababta ay shaqa joojintan u sameeyeen iyo saamaynta ay ku yeelatay qiimaha shidaalka gaadiidkooda iyo weliba qiimaha ay ku kordhiyeen shacabkii raaci jiray baabuurta waxayna baaq u direen maamulka puntland si arrintan hoos loogu eego waxaan meeshan ka caddaynaynaa maantay shidaalkii ooshidaalkii oo qaaliyoobay meesha uu lix iyo toban ka ahaa labaatan iyo kow weye tanagii ilaa labiiyo labaatan waxaa weeye gaadiidleyda beelka boosasaadood baanu nahay dadku waxaa weeye laba saddex xaafadood ilaa afar xaafadood baa beelka loo raaca oo magaalada jirogaroob buuraha iyo laanta hawada oo boorboora la yahada maqaska markii loo eego shiirooyinkaas waa meel aad u gaaban daamiga dheer kala wareegiisu waa gaaca ilaa baanan roomo ma garatay waxaa weeye dhibaatada lagu qabo waxaa weeye litir waa shan dollar iyo shan iyo labaatan city awalba gaadiidku haddana mah asagoo dayaxayn oo baasiin ahaa oo shidaalka ayaa aad nugu qaaliyoobay waxaas ku kala bixi weysa maanta o dhan gaari goortu shaqeeyo tanaga shidaalkaabuu shaqaynaya ninkii darawalkaa isuma bixinayso magacaygu axmed saciid cali indhacadde waxaan ka mid ahay dhallinyarada tagaasideeda ah ee ka howlgala magaalada boosaaso shidaalka marka curku maraya taniga saaka waxaan ka siinayaa koob iyo labaatan haddana welwalkaan qabno waxa weeye waa inuu koob iyo labaatanka kasii kacayo ilaa shanaas ilaa soddon uu gaarayo waxaan ku shaqaynaynana waa hal dollar iyo bar qofkii markuu ku soo dalbado oo hal kilomitir asagii aad aadid haddana waxa weeye laba kilomitir iyo barna asagii aad sii wadid hal dollar iyo barna aad qaadatid waxa weeye isma keenayso aad iyo aad ayaa arrinta uga cabanaynaa waxaala waxaan samayno garan mayno waxaan ka hadlaynaa cabashaan dhiibanna waxaannaha gaadiidka kilooyinka loo yaqaan blka nimanka watay ee darwalaynta ahaa nimanka gabaarida lahaa iyo annaga waa ishaysanaa shidaalka waa nagu qaaliyoobay shacabka lacag inay ku darsadaan ma oggola shacabkina ma oggola inay lacagta bixiyaan shidaalkina wuxuu maraya shan doolar shan iyo labaatan sinte shanta litir waxa cabashadeeda waa intaa annaga dhibaato kale ma wadno baawurteeda waa xaraysanay geegashaday noogu jiraan cabashadeedana waa intaa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
mahadsanida yuusuf haatanna aan idinkana sinno warbixinada waxaad ku soo dhowaataan heestan
Everybody
gobayliico hajabin shaclaa hees waa halkay soomaalidu dhihi jirtay khatara daahir cige afkaaga caana lagu qabay heestaasi haddaanu halkaasi kaga gudubno haatan somalilan sidii aad idaacaddeenii ku maqlayseen ilaa shalay waxaa idaacadda v o eda ay waraysi dheer la yeelatay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay maalmahanba socdaal howleed ku joogeen dalkan maraykanka qaybtii u dambeysay ee waraysiga aanu la yeelanay ayuu kaga hadlayaa doorashooyinka somalilan iyo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan waraysiga oo uu la yeeshay cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu dhacay sidan
haddaynu soo gudbo dhinaca doorashooyinka somalilan gudaheeda bisha noofembar waxaa qorshaysan doorashada madaxtooyada somalilan ay dhacdo doorashadaa iyo qorshaheeda iyo qabsoomideeda haddaan ku weydiiyo maxaa idinka meel yaal horta doorashooyin waa sharciyo dee waqtiga mudisay haddii force major yimaadana hal qaran baa laga gaara oo wax kastoo qorshayso waxaa ka hor iman kara xaalada kaa bogan waxaan ugu soo qoray laba doorasho ay saaran laba doorashana sharciga ismuu saarine doorashooy waqtigaa isa soo saaray xisbiyadii waxay dhammaanayaan oo leesa ka dhacaya decembar doorashada madaxweyne waxay taagan tahay saddex iyo tobanka muddoodu dee toban sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo ay xisbiya la qorsheeyey laakiin duruufihii doorashooyinka ayaa isku soo beegmay oo doorashadii oga dhigtay ee ba- soo kala raray ee baarlamaanka la isa saaray ayaa taanka wax kama dishay marka sida sharcigu dhigaya loo raacaya iminka juun waxaa la furayaa ururadii waa la furaya waa tartamaya haddii markaa doorashadii markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyeed soo baxaa ay tartamayaan iyadoo ay madaxweyne isku dhawaato haddii awood dhaqaale iyo farsamo loo helan marba mid waktigeeda la geli haddii la waayana shaqa go-aan qaran baa laga gaari
marka laga yaabaa een, maadaama mucaaridkuna ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horreynteeda inaad kulantaan oo wadatashi ka samaysaan si arrimaha go-aan aad uga gaadhaan wixii soomaaliya daba gaaro waa laga wadsheeda sharcigu baa lagu xaliya war waxaan nala soo gudboonada maxaa nu yaalla doorashooyinkan wixii loo joogo la la qabta labada waa laisla ogolyahay wayse soo gaareen hawl ma laha iminka waxaan bilaabaynaa oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda la tiya xisbiyada ururadii waa la bilaabaya hadday ururada horteed dhammaanayaan hadday dabeed dhammaanayaan waa caadi saddex xisbi baa la rabaa inay soo baxaan marka ururada tartamaan marka labadii waa isku soo dhawaaday iyadana xal baa loo heli doonaa aan aan qaran oo aan dhibaato lahayn waagag n wadahadallada somalilan iyo soomaaliya n in muddo ay socdeen n waxyaaba la taaban karana badankooda xilliyo kala duwan bay hakad galeen n xaggee wax ka qaldamayeen halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahayd sababta waxay ka quruntay dadka imka xamar ka taliya wadahadal soomaaliya ma doonaya waayo waxaa arkaan inay wax walba haystaan oo waa la ictiraafay iyagaa dowladda baa la yidhi marka waxay rabaanba inay dhahdaan dee waxa annagaa dowladda yarna soo raaca dee iskaashi dowladdiina loo leeyahay taa ictiraafkiina annagaa ictiraaf doona leeyahay haddaynu marka hore laba dowladood ahay inuu isu yimid oo soomaaliya la isku hortegay haddaynu dunno anagu taadi aan dhisnay hadday qoladii international qolada ay dowladaha caalamka waa wareedinka siiyeen anaguna kayaga annagaa doonan kala ammaan la-aanu ayaa horta sheekada ku dhuntay marka haddii laga wada hadla idinkaa isku dowlad ahaaye inaad deegar qaataan bahay weli nin madax xamar joogo lamiyaad maqashay laba dowlad ismid baanu ahay waa maya marka la isugi haddana gobol baa waxaad tihi maxaad u kala goyna dadka ma kala goyn kartaan annagaa xukunun baa ka bilaabaa taa iska wateen dacwadooda iyagu iyagu halkooda ah ha taagnaadaan innagaa laga rabaa somaliland inaan adduunkana ku qancina ictiraaf inaguna ismuujinno dad dowlada oo adduunku u baahan yahay wax qabsaynu nahay waaba intaasu maxaa inaga yaala wanaaggu waxay dhahan waryaalahe laba dowlad baan haddii aynu dunoon safgaro weyn maxaanu yaala dee diido ka dhagaadkaaday dee nina waynu ka dhagalaan warkooda iyagu way diidan soo maha ilna waa ka dhagalaan marka haddii n wadahadaladii dib u bilaabmaan tusaale ahaan oo kale xukuumaddan muddo iminka xukuumaddan soomaaliya joogta n dhowr jeer baydaan wax is- wax isla fahmi weydeen kulan mar jabuuti waad ku yeelateen haddii wax isbedelaan oo ama soomaaliya inteedii ka soo dhawaatay somalilan maxaa ka diyaara ma sii wadaysa horta somaliland waxay rabtaa wax kastoo jira inay wadahadal ka dhumayso laakiin dee dadka wadahadalka waa inuu isaguna wadahadal diyaar u yahay qof aan yuhuba wadahadal u haynin marka anima u muuqata waan anaa ku xukuma oo la ictiraafa ee waxbaynu ahaan jirna dad isku mid lahayd dee isdhacsiin mayno marka inagii qoladaas dadka maa shicika maaha in badan maa sheega aanu shicika waxma saaro iyagaa dhiban oo gurmad u baahan laakiin intaa xamar ka talisaa ha iska dhagalaacada
In- ugu dambeyn madaxweyne haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa n eh, abaaro kala duwan baa soo noqnoqda somalilan haatan abaar baa jirta roobla-aan baa jira n ka xukuumad ahaan ma jiraa qorshe aad samayseen ama tallaabooyin aad qaadeen maadaama ay soo noqnoqonayaan oo lagaga gaashaamanayo
dee horta cil- cil- cimilada isbedesha abaartii way soo kordhay waana soo kordhaysaa marka waxa dee nin walba inuu ka tashadaa annagu waanu ka diyaar garoona intaaga qorshana waanu ka leeyahay gurmudkaygana waad ka garataa iminka wixii aanu qabanay ah, iminka caalamka weli hay-adaha la sheegaya u maran maayo wixii iminka hawsha aanu ku jiray inay naga soo gaareen wax wax naf loo weyn weli waxay ku maqan yihiin maxaa la yidhahdaa waanu hubsanay farsamadii bay ku maqan yihiin marka anagu kuwa dambana wixii dalka loo qaban lahaa ee biyo iyo dadka see laga yaala waa ku foogana haddana dan gurmudkayga waa u qaban anagoo somaliland dowladduna way dadaashay shicibkuna wuu dadaalay ganacsataduna waa dadaashay anagoo isogol ayaa waddankiga si fiican ugu gurmanay dee daatadana waa haysana waa keenaysa wabsaadida
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo magaalada tan washington d c ugu warramayay waryaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwaac ayuu ahaa halkaad kala socoteena oo laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadka aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno dalka sbain horyaalka laliiga kulankiisa ugu xiisaha badan ee loo yaqaano il classico ayaa xalay waxa uu dhex maray kooxaha barcelona iyo real madrid kulanka labada kooxood oo si weyn dunida looga xiiseeyo ayaana ka dhacay garoonka kooxda real madrid waxaana afar iyo eber ku badisay kooxda barcelona oo marti ahayd kooxda real madrid oo gacanta sare lahayd kulamadii u dambeeyey el classico ayaana xalay loogu awood sheegtay afar iyo eber iyadoo goolasha kooxda barcelona ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah ubamayeeg oo laba ka mid a dhaliyey iyo arujo iyo torres oo mid iyo mid kala dhaliyey kooxda tababare carlo ancelotti oo hogaaminaysa horyaalka laliga ayaana xalay waxaa daris u dhigay tababaraha kooxda barcelona shafe hernandes kaasoo dib u soo celin ku sameeyey kooxdan barcelona ayaa guusheedii xalay waxa ay ka caawisay inay ku jiraan kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka laliga iyagoo kulan baaqi ah gacanta ku haysta haddii ay badiyaanna waxa ay geli doonaan kaalinta labaad kulamadii kale ee xalay la ciyaaray ee ka tirsanaa isla horyaalka laliiga ee dalka sbainna waxaa ka mid a kii kooxda gaadis ay hal iyo eber oga badisay kooxda villa real saltavigo ay real batis eber iyo eber ay ku kala baxeen halka sbanyol ay gool iyo waxba oga badisay kooxda kale ee mayorka sevilla iyo real sociedadna waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber dhinaca kale horyaalka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray waxaana ka mid ahaa kulankii u dhexeeyey kooxaha tottenham iyo westham united kulanka labadan kooxood oo ahaa mid adag ayaa waxaa saddex gool iyo gool ku badisay kooxda tottenham ee kubadda cagta goolasha kooxda tottenham ee ku badisay laba ka mid ah waxaa dhaliyey ciyaaryahankooda son hong min halka goolka saddexaad uu si qaldan isaga dhaliyey daafaca kooxda westham coort zuma halka gool ee la timid kooxda westham kulankaasi waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda benraxma kooxda lester city ee kubadda cagtana waxay labiyo hal oga badisay kooxda brantford isla dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan koobka fa kabka ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda liverpool ay gooli waxba oga badisay kooxda kale ee nottingham forest manchester cityna waxa ay afar iyo hal ku garaacday kooxda southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen afarta gool ee kooxda city ayaa waxaa u raliyey xidigaheeda kale ah starlin debrine fodan iyo mehras goolka keliya ay la timid kooxda southampton kulankaasi waxaa si qaldan isaga dhaliyey daafaca kooxda manchester city laporte dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seeraaga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda yuventus ay guul caaqiba leh ka gaartay kooxda kale ee salanitana yuventus oo martigelisay salanitana ayaa labi eber uga adkaatay iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah valovich oo ay kasoo iibsadeen kooxda fiorentina iyo dibala oo goolka kale u dhaliyey kooxda roma ee kubadda cagtana waxay saddex iyo eber oga badiyeen kooxda lazio oo isku herdiyeen kulanka loo yaqaano roma derby labadan kooxood oo isku magaalo ah ayaa lugtii hore ee kulankooda waxaa badisay kooxda lazio laakiin kooxda tababare hose morinoho ayaa xalay dib u soo ceshtay guushooda kooxda imbolina waxa ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda verona bolonya iyo atlanta oo wada ciyaarena waxaa hal iyo eber ku badiyey kooxda atlanta wararkeennii cayaarahana waa nagaynta
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqlayseen mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa heesaha aanu maanta idiin hayno codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta isha baydhaba
berdihii ku yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku balaadhiyey baxrusaa ku laamooyeku yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku balaadhiyey baxrusaa ku laamooye badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waadigu badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waadigu sugan bishii dhalatay dee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansadbishii dhalatay dee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansada goobtii haddana sii ballaarato bogsan weyday hadana sii ballaarato bogsan weydaye berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku balaadhiyey axrusaa kulaamooye berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku balaadhiyey baxrusaa kulaamoye badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle
berdihii ku yiilaysha baydhabo berdahaasoon sacbada biyo uga caban waan xasuustaa xasan aadan samatar codkiisa iyo heestaasi isha baydhabo ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaysay caasho ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo